habeen wanaagsan ah dhegeystayaal kusoo dhowaada idaacadda caawa iyo dunida ee laanta af soomaaliga v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada washington waa fiidnimo isniin ah bisha juun ee sanadka kana waa waxaad naga dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban ee iyo tobanka iyo sagaalyotobanka mitrban iyo bogga v o a somaali com idaacadda caawa iyo dunida waxaa idiin daadihinaysaa cashe ibraahim aadan qodobada aan idinku hayno idaacadda caawa iyo wararka v o ana waxaa ka mid ah muran ka dhashay toogasho ay shalay ciidamada amniga bay dhabo ku dileen nin lagu tuhunsanaa inuu ka tirsan yahay al-shabaab oo lagu eedeeyey inuu xabsiga ka baxsanayey wuxuu ahaa baxsad waxaana lagu toogtay duleedka beeraha carabta meesha looga baxo oo uu ordayey masaafo ka badan toddoba kilomiter wuuna ka diiday ciidankii ceyrsanayay inuu joogsado kadibna xabad lugta loogu dhuftay sidaas darteedna uu ku geeriyooday
waxaa sidoo kale aad dhegaysan doontaan faahfaahinta qarax maanta ka dhacay gobolka hiiraan oo ay wariyaal ku dhaawacmeen saakay abbaarihii laba saac iyo bar subaxnimo ayaa deegaanka bacda oo degmada matbaan hoos yimaada qiyaas ahaanna u jira laba-iyo toban kilomitir ayaa haddii alla kuurey waxaa ka dhacay weerar labageesooda barasaabka gobolka haddii alla kuurey ciidan uu hogaaminayo oo luga ayaa waxa ay ka galeen dhanka waqooyi qoraxsimaad
qodobadaasi iyo warar kale oo ku saabsan caalamka iyo soomaaliya ayaan idiin haynaa balse marka hore waxaad ku soo dhowaataan warka caalamka oo aan idin akhriyo kooxda u dooda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ayaa ugu baaqaysa hogaamiyeyaasha gooni-goosadka ee dalka cameroon in ay gacanta ku dhigaan kooxaha ay sheegeen inay geysteen gabood fallo badan alaria allegrosi oo ah cilmi baare sare oo ka tirsan hay-adda xuquuqda aadanaha ee human rights watch ee bartamaha afrika ayaa sheegtay in kooxuhu ay shaqaynayeen iyagoon wax cabsi ah ka qabin in lagula xisaabtamo hogaamiyaashooda sharci fulinta ah dalka cameroon human rights watch ayaa sheegtay in tan iyo bishii januari kooxaha gooni-goosadka ahi ay dileen ugu yaraan toddoba qof kufsadeen gabar yar oo dhowr iyo toban jir ah oo ay gubeen laba iskuul oo islamarkaana afduubteen dad ay tiradoodu dhan tahay laba iyo siddeetan qof alerogosi waxa ay ku boorisay hogaamiyeyaasha kooxaha hubaysan in ay si deg deg ah u amraan dableydooda islamarkaana u joojiyaan xadgudubyada ay ku hayaan dadka rayidka ah soona gacangeliyaan dableyda xadgudubka geysata si loo maxkamadeeyo kooxaha hubaysan ayaa tan iyo sanadkii laba kun iyo toddoba iyo tobankii waxa ay u dagaalamayeen sidii ay u kala goyn lahaayeen galbeedka cameroon halkaasoo dadka intiisa badan ay ku hadlaan afka ingiriisiga iyadoo dalka intiisa kale iyo inta badan dalka lagaga hadlo afka faransiiska maraykanka ayaa isniintan ku dhawaaqay cunaqabatayn cusub isaga iyo wadamada kale ee dhaqaalahoodu hore u maray ee laysku yidhaahdo g n in ay ku soo rogayaan dalka ruushka si ay uga jawaabaan dagaalka uu ka wada dalka ukrain oo ay ku jiraan tallaabooyinka looga jarayo dalka ruushka agabka iyo adeegyada ay u baahan yihiin ee waxyaabaha warshadaha iyo teknolojiyada ruushka aqalkacad ayaa waxa uu sheegay in maraykanku uu bixin doono toddoba dhibic shan bilyan oo dollar taas oo qayb ka ah dadaalka g n ee lagu caawinayo ukrain si ay u daboosho baahideeda miisaaniyadeed ee muddada gaaban iyo sidoo kale in dowladuhu ay sameeyaan ballanqaad amni oo aan horey loo arag sida hadalka loo dhigay oo muddo dheera si ay ukrain u hesho dhaqaale taageero bani aadminimo mid ciidan iyo sidoo kale mid diblomaasiyadeed inta ay qaadanayso maamulka gobolka zamafara ee dalka nigeria ayaa waxa ay sheegeen inay bilaabi doonaan bixinta shatiga hubka ee dadka degaanka tallaabadan naadirka ah ayaa waxa ay u ogolaan doontaa shakhsiyaadka in ay qaataan qoryo si ay isaga difaacaan dableyda iyo falaagada gobolka shidada badan ee ka jirta ee galbeedka afrika kooxaha hubaysan ee dhacaya afduubka geysta ayaa waxaay ku badan yihiin deegaankaasi ciidamada nigeria ayaa waxay la halgamayaan weeraro rabshado wata iyo dagaal toban sano ah oo ay kula jiraan fallaagada islaamiyiinta ee halkaasi ka dagaalanta mar kale cawaysi wanaagsanna meel kastoo aad naga maqlaysaan tabinta iyo dhacaawa iyo wararka v o a ayaad la socotaan si toosa ayaan idinkaga imaaneysaa magaalada washington aan ku bilownay dalka jabuuti ayaa maanta si weyn waxaa looga xusay shan iyo afartan guuradii kasoo wareegatay markii dalkaasi xorriyadda uu ka qaatay faransiiska sanadkii kun iyo sagaal boqol toddoba iyo toddobaatanki caasimadda jabuuti ayaa maanta waxaa lagu qabtay bandhig ay qaybaha bulshada oo ay ku jiraan ciidamada kala duwan ee dalkaasi ay socod ku mareen gudaha dalka madaxweynaha dalka jabuuti ismaaciil cumar geeleh ayaa waxa uu guddoomiyey munaasabadda xuska calankay iyadoo dadweyne tiro badanna ay ka qayb galeen dabaaldeg ballaaran ee ciidamada kala duwan ee dalka jabuuti ay maanta soo bandhigeen sida uu kusoo warramayo wariyaha v o a ee dalka jabuuti ramadaan muuse madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa ugu horrayn salaan ka qaatay calanka ciidamada kala duwan ee jamhuuriyadda jabuuti ayaa dabaaldeg ku maray goobta loogu talagalay ee ku taalla duleedka degmada belbela kadib madaxweynaha jabuuti ayaa xidhmo ubaxa dhigay goobta astaanta u ah ee lagu xusuusto dadkii u shahiiday gobonimada jabuuti ee ku taalla goobta taallada ee ka samaysan bartamaha bannaanka guriga ummadda jabuuti sidoo kale madaxweynaha jabuuti ayaa guddoomiyey munaasabadii xuska shan iyo afartan guurada jamhuuriyadda jabuuti ee lagu qabtay qasriga jamhuuriyadda ee madaxtooyada jabuuti isagoo madaxweyne ismaaciil cumar geele ka jeediya halkaasi khudbad la xidhiidha shan iyo afartan guurada calanka jabuuti maanta shan iyo afartan sano kadib waxaan si cad u muujin karnaa farxaddeenna marka la eego waxyaabaha fara badan ee inoo qabsoomay wakhtigii aynu qaadannay gobonnimada waxyaabo fara badan ayaa layska weydiinayay jiritaankeenna iyadoo warar badan laysla dhex mari jiray iyadoo marmar la sheegi jiray in dalkeennu aanu isbixin doonin haddaba waxaa si cad loo arkay maantana la arkaya in dalkeennu uu si wanaagsan u sara joogo isagoo si geesinimo leh uga soo gudbay marxaladihii adkaa ee ka hor yimid wakhtigaasi waxaad ka soo qaadateen kaalin aan la iloobi karin adkaynta midnimada qaranka iyo horumarka dalka iyadoo arrintaasi ay tahay sharaftiinna waxaana markhaatinoo ah oo ka run sheegaya arrimahaasi waayihii aan soo marnay iyo mustaqbalkaan jeexayno dhinac kale madaxweynaha jabuuti ismaaciil cumar geele ayaa maalintii shalay qodobka ka jaray dhismaha xarunta cusub ee ah goobta taalladaee loo yaqaan eega ee ku taalla goobtii isku xidhi jirtay wakhtigii gumaysiga degmada belbela iyo qaybaha degmooyinka kale magaalada jabuuti madaxweynaha jabuuti oo bilad sharaf ku talay cidda ka nool ilaa hadda dadkii reer jabuuti ee ka qaybgalay halgankii gobonimo dirarka ayaa tilmaamay ahmiyadda ay leedahay goobtani rabadaan muuse jaamac v o a jibuuti
mas-uuliyiinta amniga ee magaalada baydhabo ayaa faahfaahin ka bixiyey toogasho ay shalay ciidamada amniga u geysteen nin loo xiray inuu ka tirsan yahay ururka al-shabaab oo lagu eedeeyey inuu xabsigii uu ku xirnaa ka baxsanayey ehelada ninkaasi ayaa iyagu waxay beeniyeen inuu ka tirsanaa ururka al-shabaab warbixintan waxaa magaalada baydhabo ka soo diray wariyaha v o eda mukhtaar maxamed catoosh
warar iskhilaafsan ayaa ka soo baxaya kadib markii ciidamada nabad sugidda koonfur galbeed ay toogasho ku dileen mid ka mid a laba ruux oo ay sheegeen inay ka baxsadeen xarunta nabad sugidda magaalada baydhabo waalidiinta wiilka la dilay ayaa muujiyey inay ka xun yihiin sida loo dilay wiilkooda cabdulaahi maxamed cali oo ah aabbaha dhalay wiilka la dilay ayaa beeniyey in wiilkiisa uu ka tirsanaa kooxda al-shabaab been waaye ninkan kenya diyaaraddu ka soo dhaacay eerboorka baydhab uu ku degay iskuulkaas oo dictor ayuu galay secondary ku bogay hal saacad meel uma leexan wuu ka soo baxay dawkaad yar baan u furay muddo bere e markuu joogay laba bilood uusan gaarinba waa la soo misdoo dad baa la yidhi wax soo sheega oo lacag baad qaadinaysaana dadka dhexgala ninkii hadduusan wax sheegin mashaarkaa ka go-aya marka canug baa laiskaga dhigayaa dhallinyaradaasa lagu aruurinayaa meeshana qof maxkamad la geenayo ma jirto waagii ugu horreysay dadkii la xiray ilaa dadkii meeshay ku dhammaanayaan lama booqanayo halkii ugu horreeyey la dilay waa kana inta kalena xabsigay ku dhammaanayaan waalid ma dule istaagaayo tamadoon ma arki karo xeeldhawaan ma arki karo cid u gelaysa ma lahan waa gartay marka muddada sagaalka bilood ee xabsiga uu ku jiray maxkamad ma la soo saaray maxkamad lama saarin waraaqaan qornay maxkamad kasta waa geynay dadkaas nin ay xireen weligeena looma keenin mana naloo keenaayo ayay sheegeen hal mar ay kaxeeyeen baa layidhi maxkamad geeyeen maxkamaddii nin aad soo disheen annaga lama wareegaynay dhacday ay ka soo diiday ninkaan aa ku fashilmaynaa hala dilin saasay ku imaad fikirtaasi ka duwan waxaa qaba taliska nabad sugidda koonfur galbeed ciidamada nabad sugidda koonfur galbeed ayaa bartooda facebooka ku soo qoray laba ka mid a maxaabiista ay hayeen oo al-shabaab ahaa inay isku dayeen inay ka baxsadaan xarunta nabad sugidda magaalada baydhabo waxaa kaloo lagu sheegay qoraalka mid ka mid a inuu u geeriyooday dhaawac ka soo gaaray lugta isagoo isku dayayay inuu baxsado halka midka kalena ay ciidamada soo qabteen taliyaha ciidamada nabad sugidda koonfur galbeed maxamuud shaahiyow oo aan khadka telefoonka kula xidhiidhay ayaa telefoonka ii dhiibay sarkaal ka tirsan hay-adda nabad sugidda baydhabo oo lagu magacaabo cumar cali kaasoo ka warbixiyey sida ay wax u dhaceen wuxuu ahaa baxsad waxaana lagu toogtay duleedka beeraha carabta meesha looga baxo oo uu ordayay masaafo ka badan toddoba kilomitir uuna ka diiday ciidankii ceyrsanayay inuu joogsado kadibna xabad lugta loogu dhuftay sidaas darteedna uu ku geeriyooday wuxuuna u socday goobaha ay shabaab ka taliyaan waa gartay marka muddo inuu xirnaa ayaa la sheegayaa maxaa ka jira arrintaas ma wuxuu ka mid ahaa shabakad amniyaad oo lagu soo qabtay magaalada baydhabo ayna ku xirnaayeen xarunta hay-adda ayna socotay baadis waxaana weli socotay baadigoobka dhaqarqabayaal kale oo shabakada ka tirsanaa waa gartay marka ma xaqiijiseen inuu shabaab ahaa sidees lagu xaqiijiyey waxaan ku xaqiijinaynaa dhibaatooyinkii iyo falalkii uu geystay baydhabo uu ka geystay magaalada gudaha baydhabo iyo baaritaankii aan sameynay iyo shabakadii uu ka tirsanaa oo aan gacanta ku hayno saas darteed aan ku xaqiijinaynaa inuu ka tirsanaa waxyaalaha uu geystay waxaa ka mid ahaa miinooyin inuu aaso bambatuuris qalqal ku gelinaya amniga gudaha magaalada dhibaatooyin badanna uu geystay ayna ku dhinteen in ka badan toban iyo afar qof uu shabakadda uu ka tirsanaa falalkii amni daro ay ka geystay gudaha magaalada baydhabo mukhtaar maxamed catoosh v o a baydhabo
mar kale caweyse wanaagsan meel kastood naga maqlaysaan laba qof ayaa ku dhimatay saddex kalena waa ay ku dhaawacmeen qarax miino oo ka dhacay gobolka hiiraan xili ay ciidamada dowladdu ay howlgal ka sameynayeen nawaaxiga degmada matabaan saddexda dhaawacantay waxaa ka mid ah laba wariye oo ka shaqaynaya warbaahinta maamul goboleedka hirshabelle warbixintan waxaa soo diray wariyaha v o eda xuseen xasan dhaqane
inta la xaqiijiyay laba qof ayaa ku dhimatay saddex kalena waa ay ku dhaawacantay kadib markii qarax miino uu qabsaday gaari ay la socdeen wariyaal ka tirsan raadiyaha iyo tv-ga hirshabeelle qaraxa ayaa waxa uu ka dhacay meel u dhow deegaanka qabno ee duleedka degmada matabaan wariyaasha qaraxa ku dhaawacmay oo lagu kala magacaabo khaalid ilka case iyo cabdikariin shabeelow ayaa xaaladooda caafimaad waxaa lagula tacaalayaa cisbitaalka starliin ee degmada gurceel xaaladda wariyaasha iyo sida uu weerarku ku dhacay waxaa v o a uga waramay maxamed warsame xirsi guddoomiyihii hore ee degmada matabaan saakay abaarihii laba saac iyo bar subaxnimo ayaa deegaanka bacda oo degmada matabaan hoos yimaada qiyaas ahaanna u jira laba iyo toban kilomitir ayaa haddii alla kureeya waxaa ka dhacay weerar laba geesooda barasaabka gobolka haddii alla kureeya ciidan uu hogaaminayo oo luga ayaa waxa ay ka galeen dhanka waqooyi qoraxsimaad ciidamo kaleeto haddii alla kuu yahay gorgor iyo kuwo kaleeto isla socdaan waxay ka galeen dhankan matabaan kuwii matabaan kuwo wariyaala la socday haddii alla kuu yahay ciidankii cali jayta ah oo ayagu baabuur watay qolaas cali jayta ayaga lugay ahaayeen yaa rag wariyaala baabuur miina kala kacday nooha ah markii baabuurtii baakin la wadagilaa gaarigan dhinac u leexday miina ayaa la kacday laba nin meeshaas ayay ku qurweyday saddexna dhaawac ayaa waxaa loo cararay isbitaalka weyn ee quraceel labadii dhimashada ahayd waxaa lagu aasaya hadda degmada matabaan deegaankii bacdana waxaa ku suran haddii alkuriya ciidan haddii alkuriya uu ku jiro barasaabkii gobolka ciidamada dowladda oo kaashanaya maleeshiyaha deegaanka ayaa maalmihii ugu dambeeyey waxay dhaqdhaqaaq ciidan ka wadeen deegaano hoostaga degmada matabaan oo dhowr bilood ka hor ay fariisin ka dhigteen kooxda al-shabaab haddaba waa sidee xaaladda deegaanka gaar ahaan inta u dhexeysa matabaan iyo beledweyne waa kan mar kale maxamed warsame xirsi deegaanka bacda wax dagaala inaba haleekaatee oo iska caabina kama ayna hor imaan markii laga reebo qaraxaas baabuurkaas haddii alakuruya wiilashu ay saarnaayeen uu la kacay qaraxaas ayaga halakeeye ma ahane walaalaha intii dhimataan allah u naxariiso intii noolna allaha caafiyo qaraxaas unba haddii alakuruya wax la sheegi karo meeshaas ka dhacay wax iska caabina inaba haleekaatee kama dhicin meeshaas deegaanka adeelkure degmada matabaan iyo beledweyne waa ay isku furan yihiin qiyaas ahaanna shan iyo toddobaatan kilomitr ayay isku jiraan kalabayr iyo matabaanna kilomitr ahaan markii la yidhaha waa konton kilomitr deegaankiina hadda aad iyo aad ayuu u xasiloo yahay xuseen xasan dhaqane v o a
sanadkii hore ay ahayd markii maamul goboleedka puntland ay doorasho qof iyo cod ah ay ka hirgeliyeen saddex degmo kuwaasoo kale ahaa eyl ufayn iyo qardho cabdirasaaq axmed siciid oo ah guddoomiyaha guddiga doorashada ee maamul goboleedka puntland iyo xubno ka tirsan guddigaasi ayaa waxa ay gobolka waxay ka hadleen qabashada doorashada qof iyo cod ah sidoo kale in laga hirgeliyo ama looga hirgelin lahaa gobolka mudug waxauu magaalada gaalkacyo ugu warramay waryaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq
v o waa mahadsan tahay walaal waxaan gobolka mudug usoo gaartay safar shaqo safarkayga wuxuu daaran yahay saddex arrimood tan koowaad oo ah inaan bilowga wacyigelinta wejiga labaad ee doorashooyinka qof iyo cod ee soo gaarsiino gobolka mudug oo hadda wixii ka dambeeya si xawliya u socon doona tan labaadna waxa weeye inaan maaragtay la tashi bulsho iyo aragtiyaha dadka dhegaysano la tashiyo bulshana samayno sida maamulka bulshada qaybaheeda kala duwan tan saddexaadna waa xog ururin ama qiimayn aan mar walba samayno marka weji ka mida doorashada la gelayo oo maaragtay ku saabsan xaaladaha iyo habka u diyaarsanaanta caqabaadka jiri kara si aan ugu tashanno marka kulamada iyo shirarka aan ku jiray maanta iyo maalmihii lasoo dhaafayba aan degmooyinka qaar soo marayba arrimahaas bay ku saabsan yihin waana kuwa gobollada oo dhan laga samaynay
gobolka mudug degmooyinkiisa aad bay u kala fog yihiin baaxadda marka ay noqoto dhulka dadka ku dhaqanna aad bay u fara badan yihiin saddexdii degmee hore waxay ahaayeen tijaabo laga soo sameeyey oo guddiga doorashadu ay sameeyeen ma u diyaarsan tihiin baaxadda iyo tirada ee dadka ku dhaqan gobolka mudug
aada iyo aad baan ugu diyaarsannahay gobolka mudug xafiis buu guddigu ku leeyahay si joogta u shaqeeya guddoomiye heer gobol baan ku leenahay xafiisyo heer degmo oo la furayaa jira qiimeyno iyo maaragtay daraasaad laga sameeyey baa jira oo ku saabsan tirada qiyaas seejo ay lahaan karto iyo qiyaas babulationeed intaba waan waan haysanaa udiyaarsanaanta iyaduna aad bay u heer sarraysaa doorashooyinkii la qabtay doorashooyin tijaaba ama waxay doorashooyin lasoo hormariyey laakiin loogu talagalay in khibrad laga barto doorashada maadaama markii ugu horreysay ay tahay dhanka bulshada qaabka ay doorashada ula macaamilayso qaabkay u qabanayaan iyo dhanka farsamada guddigu uu fulinayo maxaa soo bixi kara kor istaag fiican baana lagu sameeyey dhammaan hadda maaragtay gobollada oo dhan mudug keliya maahe waa u diyaarsanaa inaan qabano doorashada haddii ladan ka dhow gaalkacyo iyo degmooyinka kale ee gobolka mudug dad badanaa ku dhaqan haddana dadku maaha ahayn dad doorasho qof iyo cod horay usoo galay wacyiga bulshada sidee kor loogu qaadi karaa si ay ugu diyaar garoobaan doorasho qof iyo cod ah aad baad ugu mahadsan tahay su-aashaa runtii waa su-aal aada muhiima waxaa loogu qaadi karaa waa arrimahaan hadda u soconnay bay ka mid tahay tiirarka ugu waaweyn noocyo kala duwan oo wacyigelina baa la samaynayaa oo ay ka mid tahay in sidan oo kale dadka la hor fadhiisto oo wax la isdhaafsado qaabka doorashadana loo sheego waxaa ka mida warbaahinta oo si joogtaa uga shaqaynaysa hadda warbaahinta localka gaalkacya ka shaqaysa qaar ka mid a shalaydaas contract ilaa lix bilooda lala galay oo ku saabsan inay dhammaan fariimaha wacyigelinta baahiyaan si isku egeegta waxaa ka mid a in taas waa dhinaca warbaahinta oo qeybka ah waxaa ka mid a qaab kale oo ah xarun maaragtay santara oo aan samaynayno almost aan bilownay shaqadeedii oo ah meel laga hago dadka laba siyaabood ba u shaqaynaysaa in xaruntaa la soo waco inta nambarka aban la taabto si free ah oo qofku macluumaad iyo xog hadduu rabo uu weydiiyo iyo inuu nambarkaa markuu soo waco dhagaysan karo codad kala duwan oo wacyigelinta ku saabsan sidee loo odaynayaa yaa odayn karaa see laysu diiwaangelinayaa xaggee layska diiwaangelinayaa iyo waxa la midka aba iyagoo duuban uu helayo siyaabo kale oo kala duwan oo iyadana ay ka mid yihiin maaragtay gawaari codbaahayaal wato wareego dhulka taga dad guurguuro oo reer guuraaga iyo degmooyinka kala duwan tago warwareega oo fariimaha dadka gaarsiiya bulsho kala duwan baana nagala shaqaysa hay-adaha dowladda ka shaqaynaya bulshada reedkaabaa ka shaqaynaysa hay-adaha maaragtay maxalliga oo kuwa loo yaqaanan governmental organizationska ka shaqaynaya marka waa barnaamij baahsan oo khibrad badanna laga helay saddexdii degmo oo hadda santarkan kuu sheegay waxyaalahan soo kordhinay aan awal jirin bay ka mid tahay ayaa lagu samaynaya
ma jiri karaan waxaa qabada ah oo aad isleedihiin way imaan karaan oo doorashada idinka hor istaagi karaan wallahi hadda caqabada doorashada hor istaagi kara oo doorashadu inaanay qabsoomin sababi kara ma jiraan mana aragno laakiin caqabado waa iska caadi inay mar walba caqabado jiraan marka shaqo la qabanayo weliba shaqo cusub la qabanayo caqabadahaasoo laba u kala baxa kuwo ku saabsan waxyaalaha dabiiciga hadda caqabada ugu weyn oo jirta abaaraha baa ka mid a hadda ka hor waxaa jiray doorashooyinka heer qaran oo waddanka ka socday oo kale mar waxaa jiray oo culays badan hayay covid nneteen oo kale laakiin midna umaana istaagin waa la noolayn mid walba shaqaduna waa socotay iyagoo kuwa kalena socda haddana saasaan rajaynayna goormaad isleedihiin gaalkacyo gobolka mudug degmooyinkiisa doorasho qof iyo cod ah waa laga qaban karaa oo guddiga ay cilaaminayaan
sidii aan lix iyo labaatankii may baan waxaan shaacinay jadwal doorasho oo dhammaystiran oo doorashada oo dhan soo afjaraya maca ku dhawaaqidda natiijooyinka ilaa bisha january laba kun iyo labaatan iyo saddex inta ka horeysana qayb qayb u kala qaadayo wacyigelintan oo haddaba aan gacanta ku haynaa ugu soo horreysay waxaa ku xigaya diiwaangelinta waxaa ku xigaya codaynta iyo in la codeeyo marka tiirarka ugu waaweyn waa kuwa marka intaa aan horay u sheegnay baan jadwalkaasaan ku soconnaa jadwalkaas inta lagu jiro baana ku qabanaynaa insha allah guddiga doorashada iyo doorashooyinkan ee puntland ay qabanayso maxay deegaanada kale ee soomaalidu ah ka baranayaan markay noqoto doorasho qof iyo cod si xora ku dhacda si nabdoonna ku dhacda
sida saddexdii degmoba ka baran maayaan oo waa almost waaba ka barteenba saddexdii degmo dadka soomaaliyeed oo dhan iyo dadka reer puntland iyo caalamkuba si fiican bay u daawanayeen fariimo badan oo bogaadin iyo maaragtay baana laga helay waxa ugu weyn oo laga baranayana waxaa weeye soomaaliya muddo konton sanaa doorasho qof iyo oday kama dhicin marar badan oo laisku dayo waxaa la dhahaa kama dhici karto waxaa laga bartay oo ugu weyn waxaan beeninay inaan doorasho qof iyo oda soomaaliya aanay ka dhici karin way ka dhici kartaa saddexda degmay ka dhacday xariiq cid kuma gaarin sifaadka la sheego la yidhaahdo doorasho uma dhici karto ay ka mid yihiin maaragtay dad shacabkaa qoryo haysta iyo dadku uma wacyigashana iyo inaanay sababi karin inaan doorasho dhicin waan baan buruuf garaynay haddana inta ka dhiman waxa ugu weyn ay ka baran karaan waxa weeye in dadku ay odayn karaan aan rajaynayno soomaaliyada kaloo dhan inay qaadato oo oo lagalaga barto arrintaas
kaasi waxa uu ahaa cabdirasaaq axmed siciid guddoomiyaha guddiga doorashada ee maamul goboleedka puntland waxa uu warramayay wariyaha v o e da cabdiwaaxid macalin isaaq hogaamiyayaasha wadamada horey uga maray dhaqaalaha ee laysku yidhaahdo g toddoba ayaa shalay waxa ay ku dhawaaqeen mashaariic ku kacaysa adduun dhan lix boqol oo bilyan oo dollar oo maalgashi iyo kaabayaasha dhaqaalaha dunida mashaariicdaasi waxaa ka mid ah kuwo dhinaca tamarta ah oo laga hirgelinayo dalka angola iyo xarigga internetka xawaaraha dheereeya oo isku xira singabuur iyo faransiiska balse sidoo kale maraya masar iyo geeska afrika warbixin ay wakaaladda wararka ee royters qortay waxaa inoo soo koobaya wariyaha v o e da jacfar kuukay toddobada hogaamiye ee ku jira g seben ayaa axaddii ballan qaaday in ay muddo shan sano ah ku ururinayaan lacag gaaraysa lix boqol oo bilyan oo doolarka maraykanka kaasoo lagu maalgelinayo kaabayaasha muhiimka ah ee wadamada soo koraya si looga hortago mashruuca guunka ah ee wadada weyn ee shiinaha ee ay ku baxayso lacag gaaraysa kumanaan bilyan oo dollar madaxweynaha maraykanka jo biden iyo hogaamiyeyaasha kale ee g seben ayaa kulan sanadeedkoodii ku qabsoomay koonfurta jarmalka waxay dib xariga uga jareen magaca cusub ee loo bixiyey mashruucan kaasoo noqday bahwadaagta caalamiga ah ee kaabayaasha iyo maalgashiga biden waxa uu sheegay in maraykanku uu muddo shan sano ah ka ururin doono laba boqol oo bilyan oo deeqa sanduuqa federaalka iyo maalgashiga gaarka ah si loo taageero mashaariicda dalalka dakhligoodu hooseeyo iyo kuwa dhexdhexaadka uu yahay ee gacan ka geysta wax ka qabashada isbeddelka cimilada iyo sidoo kale horumarinta caafimaadka adduunka sinaanta jinsiga iyo kaabayaasha dhijitaalka waxaan rabaa inaan caddeeyo mashruucani in aanu ahayn gargaar ama sadaqo toona waa maalgashi ay qolo walba ka dheefsan doonto ayuu yidhi biden isagoo intaa ku daray in tani ay dalalka u oggolaan doonto in ay indhahooda ku arkaan faa'iidooyinka la taaban karo ee bahwadaagta dimuqraadiyadda biden waxa uu sheegay in boqolaal bilyan oo dollar oo dheeraada ay ka iman karaan bangiyada horumarinta dhinacyada badan hay-adaha horumarinta maaliyadda sanduuqa dowladda ee maalgelinta iyo kuwa kale guddoomiyaha komishanka yurub ayaa kulanka ka sheegay in wadamada yurub ay iyaguna isla muddadaasi ku soo ururin doonaan adduun gaaraya saddex boqol oo bilyan oo yuuro sibuu yidhi wadamada soo koraya ay uga maarmaan qorshaha shiinaha ee wadooyinka kaasoo madaxweynaha shiinaha shi jiping uu bilaabay sanadkii labada kun iyo saddex iyo tobankii hogaamiyeyaasha talyaaniga kanada iyo jabaan ayaa iyaguna ka hadlay qorshahooda kuwaasoo qaarkood si gaara loogu dhawaaqay madaxweynaha faransiiska emmanuel macron iyo ra-iisul wasaaraha britain boris johnson ayaan iyagu kulankan goobjoog ka ahayn balse dalalkooda ayaa ka qaybgalaya qorshahan qorshaha maalgashiga shiinaha ayaa ku lug leh horumarinta in ka badan boqol wadan ujeedkiisuna waxa uu yahay abuurista waddo casri ah oo beddesha marinkii hore ee loo adeegsan jiray xiriirka ganacsiga ee isku xirayay qaaradaha eeshiya iyo yurub saraakiisha aqalka cad ayaa sheegay in qorshahani ay faa'iido yar ka heleen dalal badan oo soo koraya biden waxa uu carabka ku adkeeyey dhowr mashruuc oo dhinaca horumarinta ah oo uu ku jiro mashruuca dhinaca tamarta cadceedda ah oo ay ku kacayso lacag gaaraysa laba bilyan oo dollar kaas oo laga hirgeliyey angola mashruucan ayaa taageero ka helay waaxda ganacsiga ah maraykanka baanka maraykanka ee dhoofinta iyo soo dejinta sharikadda maraykanka ee africa global shaver iyo mashruuca maraykanka ee horumarinta san africa iyada oo qayb ka ah g seben iyo midowda yurub washington waxa ay sidoo kale saddex dhibic saddex milyan oo kaalmo farsamo ah siin doontaa macadka dakaar ee senegal si loo horumariyo tashiilaadka wax soo saarka tallaalka kaasoo ugu dambeyntii soo saari doona tallaalka covid sagaal iyo toban iyo tallaalo kale hay-adda maraykanka ee horumarinta caalamiga ah ee marka magaceeda lasoo gaabiyo loo yaqaano u s a ayaa sidoo kale dhabarka u ridatay inay muddadaasi shanta sano ah lacag gaaraysa konton milyan ku bixiso sanduuqa dhiirigelinta daryeelka caruurta ee caalamiga ah ee hoostaga bankiga adduunka frederick roder oo ah guddoomiye ku-xigeenka ngo-ga global citizen ayaa sheegay in ballanqaadyadan dhinaca maalgashiga ah ay noqon karaan bilow wanaagsan oo ku aadan taageerada ballaaran ee wadamada g seben ay siinayaan dalalka soo koraya iyo xoojinta koboca caalamiga ah ee loo dhan yahay wadamada g seben waxa ay ku deeqaan celcelis ahaan keliya eber dhibic soddon iyo laba boqolkiiba dakhligooda guud wax ka yar kala bar oo u dhiganta eber dhibic toddoba waxa ay ku bixiyaan kaalmada horumarineed ayuu yidhi wadamada soo koraya la-aantood ma jiri doonto buu yidhi dib u soo kabasho waarta oo ku timaada dhaqaalaha adduunka
mahadsanid jacfar kuukay ayuu ahaa inoo soo koobayey warbixintii ay qortay wakaalada wararka ee royters halkaad kala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haddaba muxuu ka dhigan yahay mashruucan adduunka tirada badan ku kacaya ee ay xilligan ku dhawaaqeen wadamada g toddoba oo ah kuwa reer galbeedka ee inta badan ay siyaasadda dhaqaalaha ku kala duwan yihiin shiinaha su-aashaasi ayaa haaruun macruuf waxa uu weydiiyey cali maxamuud cismaan oo bartay xiriirka caalamiga ah horumarinta iyo dhaqaalaha oo haatanna ah la taliyo madax bannaan ee arrimaha horumarinta iyo bini aadminimada
bismillah haarun waa mahadsan tahay mashruucan horta wax wuxuu ku tusayaa wax ugu horeeya oo laga dareemi karaa waxay tahay ma ahayn wax looga fadhiyey g seven inay yidhaahdaan waxaan kaabayna oo aan taageerayna kaabaadka asaasiga ee wadamada soo koraya ama dalalka madaxa la soo kacaya marka waxaa laga wax ugu horeysa oo laga garan karaa waxay tahay in wax weyn dhace marka waxaas weyn oo dhacay waxyaabaha waa un dagaalkii russia iyo ukraine laakiin wax ka weyn bay arkaan iyagu markay leeyihiin waxaanu sameynaa mashruucan sidaa u ballaaran oo lix boqol oo bilyan oo dollara oo ah ikan tiro aada u weyn oo lacaga ay leeyihin waan gelinaynaa waxayna dadka maskaxdooda soo xusuusinaysaa dagaalkii labaada adduunka iyo mashaariicdii ay waagaas sameeyeen oo britain wood agreement kii ugu horreeyay ahaa kii labaadna marshaalkii lagu dhisay yurub uu ahaa kuwaasoo kaley la xeerta marka waagaa dagaalkii labaada adduunkaa dhacay hadda maxaa dhacay weeye dagaalkan yar ka ahi waxaad garanaysaa inuu welwel weyn uu ku reebay waddamada galbeedka oo ay maxaa la yidhaahdaa rabaan in lagana soo kabto iyaguna ay magac fiican ka samaystaan qodobka kale la isweydiin kara waxa weeyaan maxaa iska khuseeya mashruucan ay hadda ku dhawaaqeen iyo mashruuca rowdan belt ee shiinuhu uu ka waday meelo badan oo dunida ah oo africa ay ku jirto maxaa iska khuseeya labadaas wax badan baa iska khuseeya oo sababta labaad oo ay ugu dhawaaqeen ayaa waxay tahay inay magaca markay samaysanayaan waxay halkaa rabaa inay albaabada ugu xiraan shiinaha oo aada wadamada dunida saddexaad ula soo galay gacanta oo maxaa la yidhaahdaa wadamo badan dayn iyo deeqba siiyey wadamo badanna ka fuliyay mashaariicda hadda ay fulinayaan oo ah mashaariicda kaabaadka asaasiga ah oo hoose oo dhaqaalaha soo kiciya marka wadamo badan ayuu shiinuhu horay isagoo aan shuruud ku xirin uu qaarna dayn u siiyey oo amah ahaan u siiyey qaarna uu ka sameeyey marka waxay rabaan wixii inay yidhahdaan dunida saddexaaday meel nagala soo wada jeesta ruushka iyo shiinaha iyo xulafadan cusuba hadda soo dhalatay ayaa waxay rabaan inay dhankooda dunida saddexaad ay dhankooda soo mariyaan oo yidhaahdaan annaga idin kaabaadkiini idiin soo kicinayne ninkan ruushka wuxuu samaynaya inay wax qala tahay sheega oo nala safta taasna runtii way ku guuleysan waayeen ilaa hadda kuma guuleysan waayo dunida saddexaad waxay u kala baxday qaar aamusay iyo qaar sidii india iyo iyo china iyo brazil iyo south africa ay sameeyeen oo kale yidhaahdaba annagu ruushkaan la jirnaa marka runtii arrintaas dhabar jab weyn bay ku noqotay brics waddamada hadda la baxay oo china iyo iyo india iyo russia iyo brazil ah waxay ku noqotay dhabar jab weyn maxaa wadamada reer galbeedka waana sababta ugu weyn oo hadda inay waddamadan magac kaga samaystaan dunida saddexaada oo hindiya hadda waa iyaga kasoo hindiya aada uga niyad jabeen waayo hindiya waxay geliyeen dhaqaalo weyn iyo maalgelin weyn oo hindiya kamaba filana inay ruushka la safato inkastoo aysan si buuxda oola safan laakiin way u janjeedhaa dhinacaas way u janjeedhaa way ogtaa marka tartankaas ah shiinaha weliba oo shiinuhu hogaaminayana kama maqna meesha oo waa sababta labaad oo waxaan oo dhanba u sameynayaan ta saddexaadna maxay tahay sababta saddexaad oo iyaduna ay u sameynayaan waxay tahay waa sababtii ay horeba ugu sameeyeen britwood agreement iyo marshaalkaba oo ah sideedaba dhaqaaluhu haddii uu wax weyn gaaraan adduunka guud ahaan macnaha rukuud ama stagnation uu dhaco ama ama fadhiid uu noqdo dhaqaaluhu adduunku waxa lagu kiciyo wax u fiicani waxa weeye in hantida iyo iyo maskaxda iyo qalabka dunida horumarta yaalla loo wareejiyo duni u baahan waxaa la sameeyaa dhaqaalihii baa la furfurayaa see loo furfurayaa waxaa loo furfurayaa dunida koowaad ama wadamada reer galbeedka maskaxdiina iyaga haysta oo macnaha handasadii iyo engineeringkii iyo wixii o dhan iyaga haysta qalabkiina iyaga haysta si marka dhaqaalaha adduunka loo furfuro waa inay hantidaas iyo maskaxdaas taalla dunidooda ay u wareejiyaan dunida saddexaad marka markaa dhaqaalahooda aad u soo kacaya waana waxyaabaha loo yidhaahdo marshaalka barnaamijkii oo maraykanku ku taageeray yurubta faa'iidada u weyn waxaa ka helay maraykanka sababta awoorshadihiisii iyo maskaxdiisii ayaa shaqaysay oo yurubta waxay gelisay dhaqaale xoog leh sumcadna wuu ka helay dhaqaalihiisina waa ku kacay laakiin lix boqol oo bilyan oo dollar ma ku filan tahay inay kala gaadho kaabayaasha dhaqaalaha caalamka islamarkaana ay suuqa ka saarto galaangalkii dhaqaale ee shiinaha ama ruushka marka la fiiriyo baahida dunida saddexaad yani lix boqol oo bilyan kulligood mawada ma wada saameyn karto oo dhaqaalahooda ma soo kicin karto laakiin kolley waxbay taraysaa oo waxtarkaasi runtii haddii uu si fiican u galo lixdaa boqol oo bilyan haddii ay gasho wadamadaas dunida saddexaad wax weyn bay taraysaa laakiin wadamada reer galbeedka waxaa lagu yaqaanaa waxaa loo yaqaana brocarasiga oo ah yani in wado dheer inay u maraan waxay samaynayaan wadadaa dheeri waxa weeye marka hore proposal baa la qorayaa kadib baa khubaraa fiirinaysa kadib waxaa la samaynayaa qiimeyn kadib jawaabba xagga lagu celinayaa waktigiina way dheereeyaan wixii ka imaanayana marka dambe boqolkiiba sideetan iyagu dib ugu noqdaa oo dunida ma galo saddexaade maskax ama khubaro iyaga ka socota ayaa wixii oo dhan fulisa qalabkoodii ayaa fuliya warshadahoodii ayaa ku shaqeeya dunida saddexaad waxaa gelaya marka boqolkiiba labaatan qiyaas ah ayaa gelaya laakiin boqolkiiba labaatankaas cayma madiida soomaalidu tiraahdae kama dayrinayaane way rabaan laakiin xataa hadday sida shiinaha waktiga yareeyaan keliya waayo shiinuhu markuu wax samaynayo horey buu ka sameeyaa isagoo aan marin brocracyga ama ama wadadan dheer ee ay reer galbeedku maraan oo waxay afrikaanka hadda usoo jiitaan shiinuhu iyo dunida saddexaad waxa weeye markuu mashruuc samaynayo horuu ka bilaabaya waa keenaya khubradii waa run qalabkii waa keenaya waa run laakiin muddo dheer qaadan mayso oo qiimeynta assessmenta waxay u yaqaaniin feasibility assessment iyo boqolaal assessment baa jira ama xataa waxaa jira waxa la yidhaha afti bay xataa mararka qaarkood sameeyaan oo dadkay afti ka qaadaan haddaanu halkaan waddo tareen marayno maamidin ku fiican tahay waxaas shiinuhu ma yaqaano horey buu ka sameeyaa su-aasha igu dambaysa shiinuhu mashruuciisa belt and road waxaa saldhig u ah dayn iyo deeq laakiin wadamadan g n iyagu waxay ku tilmaameen maalgashi waxna uga soo laabanayo isla wadamada maalgashiga samaynaya oo iyaga ah maxaa laga akhrisan karaa halkaas wallahi halkaas sidaan kuu sheegay horta waxaa laga akrisan karaa waxa ugu horeeya dabcan tafaasiishu waa soo bixi doontaa oo iyagu hadda loan kuma sheegin ama amaah kuma sheegin taas waa mid laakiin investmentigii ayaa noocyo badan noqon karaa oo wuxuu noqon karaa direct investment iyo indirect investment wuxuu noqon karaayoo kale investment laga rabo in wax kasoo noqdaan oo ay dadkii sameeyey ay iyagu hadhow manabali ku qabsadaan masalan waxay ku dhisayaan tareen tareenkaas iyaga waxyaaba u dan ah inaad ku fulisid ayaa lagugu khasbayaa oo macnaha aad badeecooyin ayagu leeyihiin oo kale ku qaadid beera haddii lagu sameeyo in abuurka ayaga ka gadatid marka shuruuduhu markay soo baxaan unbaa si toosa loo sheegi karaa inay tahay wax hooyo ku go- wixii soomaalidu dhihi jirta ama aan aan faa'iido lahayn iyo wax faa'iida laakiin marnaba ha ka sugin sidii yurubta uu uga hagar baxay dagaalka labada adduunka inuu uga hagar baxo dunida saddexaad marnaba ha ka sugin reer galbeedku inay uga hagar baxaan saas
kaasi waxa uu ahaa cali maxamuud cismaan oo u waramayey haaruun macruuf halkaad nagala socoteenna waa laanta af soomaaliga ee v o a haatanna waxaad ku soo dhowaataan xubintii qurbe waxaa magaalada toronto ee dalka kanada kusoo diyaariyey wariyaha v o e da xuseen nuur xaaji
kulanti wacan dhegaystayaal mar kale kusoo dhowaada barnaamijka qurbe oo toddobaadkan aan kusoo qaadanayno soomaalida qurbaha oo cayaaraha kubadda cagta u adeegsanaya sidii dhallinyarada looga weecin lahaa falalka aan wanaagsanayn barnaamijyo kala duwan ayay wadaan qurbajoogta si dhallinyarada soomaalida looga weeciyo falalka aan wanaagsanayn oo uu horseedi karaa dhibaatooyin ay ka mid yihiin in la dilo ama ay mutaystaan xabsi ururka today oo ka dhisan magaalada toronto wuxuu qabtaa sanad walba bisha julaay mid ka mid a dhacdooyinka ugu waaweyn ee cayaaraha kubadda cagta ee qurbajoogta ay abaabulaan kaasoo ay ka qayb galaan soomaali ka kala timid yurub maraykanka iyo magaalooyinka kala gedisan ee dalkan kanada toddobaadkan waxaa la sameeyey isku-aadka kooxaha ka qaybgalaya soddon guurada kasoo wareegatay toddobaadka cayaaraha soomaalida toronto oo bilaabmi doona sideedda bisha julaay ee soo socota cabdi aadan jibriil wuxuu ka mid yahay mas-uuliyiinta ururka today ee aasaasay cayaaraha toddobaadka soomaalida toronto wuxuu u waramay barnaamijka qurbe waxaan weydiiyey sida uu ku bilowday toddobaadka cayaaraha soomaalida toronto balse marka hore wuxuu ku horumarayaa taariikhdiisa oo kooban waxaan ahaa baleyarskii wadanka ka ciyaari jiray berisamaadkii waxaa u dheeri jiray kooxdii la dhihi jiray waxool cawrkii qarankana waan galay runtiina ciyaarahaygana waxaan ku bilaabay waxaan ciyaaray ciyaarihii junioriska oo aan waxool u ciyaaray sanadihii kii ilaa iyo kii horaantiisii annagoo waxoonana saasaa koobabkii ku qaadnay kiina waxaa u gudbay ciyaarihii gobolada oo aan u ciyaaray gobolka banaadir runtiina aan galnay qeybtii labaad kooxda naga qaadayna waxay ahaayeen kismaayo kadibna waxaan aaday indiya indiyana waxaa u ciyaari jiray ciyaarihii jaamacadaha runtii oo aan waxweyn ka gaaray maalintii ugu horeysay aan ciyaarnay waxaan ahaa ninkii ka dhaliyay shanta gool runtiina waxay ahayd ciyaaro aada u xiiso badan remember xataa anagii xataa asi soomaali xataa magac fiican inoo keentay runtiina waxa waaye magacii muslimkana koran ayaan u qaadnay xataa jaamacadda xataa markay dhallinyarada yimaadaan oo soomaaliya iyo meel walba ay ka yimaadaanna macnaha way u fududaan jirtay in la enroolgaleeyo marka dhinacaasna saasay ahayd waa tahay cabdihaadan ee kadib dalkan kanada ayaa timid sidee baad ku asaasteen todobaadka cayaaraha soomaalida toronto wadankaanaan imid kii waxaan ciyaari jirnay marka ciyaaro iska baashaal ah oo yno maadaama waxaan weli kusoo dhex jirnay naynigii ayaan waxaan bilownay laba tiim oo ah washington iyo kooxdii la dhihi jiray banaadir sidaas ayaan ku aas-aasnay runtiina dad badan ayaa ku jiray haddeer aan soo magacaabi karin oo waxweyn ka qaatay ciyaarahaas kooxda banaadir marka liigag baan ka qeyb galnay liigagii every waxaan ka bilownay meesha ugu hooseysa ilaa iyo waxaan tagnay first division dhalinyaro badan oo waxaa joogayna marka aan ciyaartooyda isla ahayn sida faarac oday mursal iyo mukhtaar iyo haddaan kasoo qaatay iyo xarbi iyo runtiina waxa waaye magacaasna saas ayaa usii xoojinay ciyaarahan soomaali weyna waxaan ku bilownay labadaas kooxood oo banaadir iyo washington runtiina washington anaga ciyaarahan aan dhigayna oo soddonka jiray runtii qeyb weyn ayay ka qaateen maadaama ay imaanayeen soddonkii sano oo lasoo dhaafay without them annaga waxa waaye heerkan ma aanan gaari lahayn so labadaas koox markaan ku bilownay sidii ayay isku bedeleen oo waxaan ka dhignay soomaali week oo adduunyada dhan ay gaartay ilaa iyo haddana meel walba lasaga yimaado annagii ururkeenna waxaa la yidhaahdaa toronto development association of youth oo loo soo gaabiyo today marka runtiina waxaan xariijiig ayay ahaayeen dad badanaa kasoo qeyb galay oo maamulka ku jiri jiray laakiin ilaa iyo hadda saas ayay xariijiyad u tahay marka dad horena waa jiraan dad dhexaa jira dad dambaa jira isku aadka toddobaadka cayaaraha soomaalida toronto oo la sameeyey ayaa madaxda kooxaha waxay uga qeyb galeen qaabka fogaan aragga ee zoomka cali muudey madaxa farsamada ururka dudey ayaa barnaamijka uga waramay isku aadka cayaaraha iyo kooxaha ka qeybgalaya sanadkan asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu aada iyo aada umahadsan tahay xuseen inta kooxoodoo kasoo qayb gasho waxa waaye waa saddex iyo toban kooxood waay saddex iyo toban kooxood waxay ka imaanayeen labo maraykanka minnesota iyo ohio labana waxay ka imaanayeen ingiriiska oo magaalada london kooxaha kale waa dalka canada waa magaalo madaxda ottawa waxay ka imaanayeen koox kale edmonton hamilton iyo lix kooxood oo gudaha ah magaalada toronto marka kooxaha saddex iyo tobankaas waaye waxaan u sameynay marka a b c d a loo sameeyey groupna waa afar saddexda kalena waa min saddex saddex hadduu ilaah yidhaahdo waxaan u rajaynayaa maaragtay ciyaartooyda iyo dadka kasoo qayb gala inay fiirsan doonaan cayaarihii looga bartay somali week iyo ururka today iyadoo ay tahay soddon guuradii kasoo wareegatay cayaarihii somali week gudoomiyaha xiriirka kubadda cagta soomaaliya cali cabdi maxamed cali shiine oo dhanka internet-ka amaba ismaqal aragga uga qeyb qaatay barnaamijka ayaa sheegay inuu kasoo qeybgeli doono tartanka sanadkan aadaan ugu faraxsanahay insha allahu julayna waxaan rajaynaa inaan kasoo qayb galno aniga iyo wafdi ila socda aad iyo aadaan ugu mahad celinaynaa shaqada ay qabteen waxay isdhexgalka dhalinyarada soomaaliyeed ee ku nool qurbaha waxaa kaloon ugu hambalyaynaa sanadka aakhirkiisa decembar inay imaanayaan magaalada muqdisho aadna usoo dhaweyn doonno haddii ilaah yidhaahdo ciyaaro aan ku qaban doonno aad iyo aadayna u mahadsan yihiin cabdirashiid islow oo ka mid ah bahda cayaaraha ee magaalada london ee dalka ingiriiska oo barnaamijka isku aadka kooxaha kala socday dhanka online-ka oo aan qadka taleefonka kula xiriira ayaa tilmaamay in cayaarahan ay yihiin mid isdhexgal ah oo ay isku baranayaan dhalinyarada soomaalida faa'iidada cayaarahan laga helo waxaa weeye cayaarahan waa isku keenaha soddon sana la qabanayay waa dadka meesha keliya aan idinkana la isku arko dadkii hore caruurtana ay ku arkaan dhaqankooda iyo dadkoodii hore iyo u ah inay isbartaan beri kamaali sida soomaalinimadoodii ay muxuu ahaa markay is arkaan ay soomaali inay yihiinoo dadkii lagu baro ayaa meeshaan loo hayaa waxaan u mahad celinayaa ururka today oo intan sano soo qabanayay soddonkan sano cayaarahan qabanayay oo ilaa haddana u taagan caruur badanna badbaadiyey dad badan oo muddo is arkanne isku keena sano weliba cabdi aadan jibriil ayaa mar kale xusay in ujeedka ugu weyn ee qabashada cayaarahan ay yihiin sidii lagu badbaadin lahaa dhalinyarada soomaalida ee qurbaha runtii muhiimadda ee u leeyahay dhallinyarada wax kale ma aha annaga runtii waxaan xasuustaa waagan ciyaari jirnay iyadoo iskuulkeennana waa aadi jirnay ciyaarahana waa ku dhex jiri jirnay marka khibraddaasaan ka qaadanay waxa weeye waa inaan anagii dadkii iyo dhallinyaradiina u gudbinnaa aan meeshaan ku wada dhalnay runtiina waxa weeye dhallinyarada meeshaan joogtana waxaan ugu talagalnay in aan ku badbaadina maadaama uu wadankan wadan qurbe yahay waxyaaba badan ay ka socdaan violence markay noqoto dhibaatooyinkeedana runtii aad ayay u badan yihiin reasonka marka inaan waxaan dhan u sameyno ujeedadeeda wax kale ma aha inaan caruurteena ku badbaadino si ay waxyaabahaas uga baxaan taas waa ayaan ururkan intaan u sameynay aan niri intaan wada fadhiisanay si ilmaheena ku badbaadinaa saas ayaan ugu talagalnay haddana waa aragtaano dhallinyarada kasoo qayb gasho tiro badanaa jira yurub ka imaada maraykan ka imaada mii fahamtay sanadkan aan kula hadlayo ilaa iyo dhowr iyo labaatan tiimaan haynay laakiin taamkii aa noo masaawiixi waaye waxaan siinay maadaama ay sanad guuro tahay dadkii hore u imaan jiray dhalinyaro badan oo lagu arkay tartamada noocan oo kalaha ayaa loo xushay xulka qaranka soomaaliya heerarkiisa kala duwan halka kuwa qaarna ay ku heleen waxbarasho lacag la-aan ah sidau barnaamijka u sheegay cali muudey xuseenow ciyaarihii markaan qabanay ciyaartooy badan ayaa laga xushay markii la arkay ciyaar wanaagooda iyo sidai ay u dheelaayeen farsamada qaarkood collejay ku heleen inkastoo aysan badnayn laakiin mustaqbalka insha allah maadaama cayaarihii adduunka labada kun iyo labaatan iyo lixda lagu qaban doono dalka canada qayb ka mid ah waxaan rajaynaynaa maaragtay dad ka mid ah ciyaartooyda soomaaliya inay insha allah ka qaybgeli doonaan waana rajaynaynaa waana ku hanweynahay waxaanan leenahay dadka ciyaaraha ka shaqeeya qolo kasta ha ahaato waxaan rajaynaynaa in ay ka shaqeeyaan sidii dhallinyarada loo soo saari lahaa laisugu keeni lahaa sida horumar loo gaaro dhegeystayaal intaas ayaan kusoo gabagabeynayaa barnaamijka qurbe ee toddobaadkan oon kusoo qaatay soomaalida qurbaha oo cayaaraha kubadda cagta u adeegsanaya sidii dhallinyarada looga weecin lahaa falalka aan wanaagsanayn intaaan mar kale kulmi doonna waa xuseen nuur xaajiyo idinkaga tegaya sidaas iyo nabadgelyo
barnaamijka bandhiga v o a waa barnaamij oo idinku tala gashay laanta af soomaaliga ee v o a bandhigga v o a waxaad khamiis walba kaga bogan kartaa qormooyin kala duwan oo la xidhiidha taariikhda iyo aqoonta guud dhaqaalaha sharciga iyo samafalka haddii aad rabto inaad wax ka ogaato taariikhda dunida iyo aqoonta guud ha moogaan bandhigga v o a
bandhigga v o e kala soco laanta af soomaaliga ee v o e maalin kasta oo khamiis ah
wararkan iyo warbixinadan waxa ay si toosa idinkaga imaanayaan laanta af soomaaliga ee v o a ciddii ay seegaan iyo inta jeclan ay dib mar kale u daalacatana waxay kala socon karaan websitekeena v o a somaly com haatan waxaad kusoo dhawaataan xubinta dooda gaaban waxaa magaalada muqdisho kusoo diyaarisay wariyaha v o e da saynab abukar maxamed
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal kuna soo dhowaada xubinta dooda gaaban ra-iisul wasaaraha cusub ee soomaaliya xamse cabdi barre oo sabdidii ay codka kalsoonida siiyeen baarlamaanka soomaaliya ayaa sheegay inuu soo dhisayo xukuumad taya leh oo wax ka qabata dhibaatooyinka dalka ka jira sida abaaraha amniga ee dhammaystirka dastuurka qabyada ah ee soomaaliya haddaba xukuumadda uu sheegay ra-iisul wasaaruhu in uu soo dhisayo ma waxaa habboon in uu ka keeno golayaasha baarlamaanka mise siyaasiyiinta kale ee dibadda ka ah baarlamaanka waa mowduuca ay doodeenna ku saabsan tahay waxaa doodaygala qaybgalaya xildhibaan idriis cabdi dhaktar mudano ka tirsanaa baarlamaankii hore ee soomaaliya iyo doctor mukhtaar nuur abuukar xeer ilaaliyo ku-xigeenkii hore ee qaranka waxaana su-aasha jawaabteeda ku horreeyey xildhibaan idriis bismillaahi raxmaan raxiim alxamdu lilaahi rabialcaalamiin runtii aniga fikirkeyga waxaan qabaa in banaanka laga keeno runtii waxaan soo aragnay shantii sano hadda lasoo dhaafay aniga xildhibaanadii waxaan ka mid ahaa tobanaad runtii waxaan isku daynay dhowr jeer inaan la xisaabtano xukuumadda way noo suurtageli weysay haba yaraatee waxaad la socotaa in xukuumaddii markaa golihii wasiirada ay ka mid ahaayeen lixdan xildhibaan ku dhowaad ayaa waxaa ahaa xildhibaanay ahaayeen wasiirana waa ahaayeen mar walba waxay difaacayeen xukuumaddii la xisaabtankii markaan wuu suurtageli waayey sidaad ka warqabtid anigu waxaan jeclahay in bannaanka laga keeno oo runtii aan laga keenin gudah doctor mukhtaar
waa idin salaamayaa dhammaan bulshada soomaaliyeed meel walba caalamka joogana dhegeysanaya sidoo kale waxaan salaamayaa walaashay siniim abuukar iyo xildhibaan idris aniga talahaan waxay ila tahay in xildhibaanada majority laga keeno golaha shacabka dalka sidiisaba horta weli annaga manihi wadan dimuqraati oo runtii xaqiiqda oo weli hal iyo hal iyo cod iyo in ay weli gaartay gobolada waayo xildhibaanadu waxay doorteen madaxweynaha jamhuuriyadda ayagaa doortay ayagaa ansixinayo ra-iisul wasaarihii ayagaa ansixinayo golihiisa wasiirada haddii mar meeshii golihii shacabka uu tashwiish ka bilaawdo xukuumaddaas waxay noqonaysaa xukuumad runtii aysan ka dhammaanaynin mooshinno aysan ka dhammaanaynin problem aysan ka dhammaanaynin isjijiid aniga tala ahaan waxaan qabaa in golaha shacabka majority laga soo xusho oo ugu badnaan ba laga keeno si uu xukuumadda u hogaamiyo ra-iisul wasaare xamza u daadiheeyo haddiisan tahay aysan dhicin waxaa imaanaya runtii isqabsi oo joogto iska daba noqosho ah haddii aan dib kugu soo laabto xildhibaan idriis waad dhegeysanaysaa doctor mukhtaar waxa uu ku doodayaa inay habboon tahay in laga keeno xukuumadda gudaha baarlamaanka si ay howsheeda u gudato adigana waxaad ku doodeysaa inay wanaagsan tahay in dibadda baarlamaanka laga keeno si la xisaabtana u yimaado islamarkaana looga gudbo caqabadihii jiray ee sanadihii ugu dambeeyey maxaad ugu jawaabi lahayd doodiisa runtii haddii aan xaqiiqda aan la sheegin dhibkeeda ay leedahay waa la socotaa lixdankaas xildhibaan xukuumaddaay ka tirsanaayeen xukuumaddayna difaacayeen sababta markaan loo maxaa lalehay xisaabtan u dhici waayo taas waaye markaan waxaan rabnaa inay isbeddel sameeyaan madaxdan cusub oo runtii dad ah waddanka joogay oo dhibaatada ka warqaba uma maleynaya inay keenayaan xildhibaano oo gudaha maxaa lalehay xildhibaanada inay wasiiro ka dhigayaan ay bannaanka keenayaan ayna raadinayaan dad aqoon u ah ehel u ah oo wax ka qaban kara arrintaas waayo labadooda waa laba aqoon-yahana oo waddanka muddo joogay oo qorax joog ahaa dibad jooga ahayn runtii aniga waxaan filayaa in ay noqon doonto dowladdan hadda soo socotay ugu fiicneed haye doctor mukhtaar
aniga waxaan qabaa waan dhegeystay saaxiibkay daris aniga waxaan qabaa in la kala qaado laba loo kala qaado xukuumad oo runtii uu ahayd xukuumaddii ka horeysay oo qaladaadka ay samaysay in lagu dabaqo xukuumaddan waayo xukuumaddan waxaa jiro haddaad fiirisid guddoomiyaha golaha shacabku waa nin waay arag hore guddoomiye usoo noqde guddoomiyaha aqalka sare isna sidoo kale waa nin guddoomiye hore usoo noqde waay arag eh madaxweynihii ni hadda jooga xasan sheekh maxamuud waa madaxweyne waay arag eh ma filayo qaladaadkii dhacay hore inay dib usoo noqon doonaan laakiin waxaa la rabaa in laga fiirsado lagama weynayna laba boqol todobaatan iyo shan xildhibaan oo waay arag eh wax laga soo saaro shaqooyinka technicalitiga ee lagama weynayo dad professional in dibadda xataa laga keeno waxaa roon inay xukuumadda shaqayso socoto wax loo qabto shacabka wax loo adeegayo waa shacabka looma adeegayo shakhsiyaad ama dad ayagaa shakhsi ay leeyihiin waxaa la rabaa inaysan caqabad aysan ka imaan inaysan ka imaan isqabsi ama jiitan inay shaqayso xukuumadda shaqayso sida keliya lagu xalin karo oo ku shaqaynayso waxay tahay in majority golaha shacabka laga keeno ayaga ay dowladda ilaalishaan ay dhiirigeliyaan shaqayso xubintii dooda gaabanna maanta intaa haynoo joogto waxaa dooday gala qayb galay xildhibaan idriis cabdi dhaktar mudane ka tirsanaa baarlamaankii hore ee soomaaliya iyo xeer ilaaliya ku-xigeenkii hore ee qaranka doctor mukhtaar nuur abuukar inta doodan midna mid ah ku kulmi doona dhegaystayaal sidaa iyo nabadgelyo
zaynab abuukar maxamed iyo xubinta dooda gaaban ayaan intaasi ku dhaafayna haatana waxaad nala dhegaysataan heesta onkod iyo codka allah u naxariistay cabdi tahliil warsame wadnahayga agtiisaaad sida aayad aad ku taalla allah u naxariisto codka cabdi tahliil warsame ayaan kusoo gabagabaynaynaa baahinteennii caawa iyo wararka v o a waxaa idinla socodsiinaysay caashe ibraahim aadan dhinaca iskudabaridka iyo farsamadaba waxa uu ahaa ismaaciil xuseen farjar intaan mar kale kulmayno nabadgelyo
sida oo kahilaaca ilaskeeda cadceeda